habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen jimcaha bisha ogostna waa koob iyo toban sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan moojadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bagga v o a somaali dot com idaacadda fiidnimona waxaa halkan si wada jiraya ka daadihin doonaa saare cabdi axmed iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida qarax ka dhacay gudaha xabsiga magaalada muqdisho iyo sarkaal sare oo ka badbaaday iskuday dil waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku faaqidayno maxay yihiin sababaha salkicinaya dhallinyarada afrika sideese loo joojin karaa tahriibka
in inta loo yeedho la yidhaahdo waa laydin kaxaynayaa la kaxeeyo iyagoon waxba haysanin marka suudaan la geeyana la yidhaahdo lacagtii laydinku soo diray dhallinyaradii waxyaabaha ku riixaya waxaa ka mid a shaqa la'aanta oo kale sidoo kale inay arkaan saaxiibadood oo intay yurub aadeen meel qurux badan oo dhar qurux badan xiran oo meel fiican isku sawiray laakiin waxay moog yihiin markaas dhibaatooyinka ay mareen
sidoo kale waxa aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey kenya oo laga sugayo ku dhawaaqista natiijada doorashada madaxtinimo ee dalkaasi iyo qodobo kale balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkeennii dunida
dowladda shiinaha ayaa cadho xooggan ka muujisay maanta markab dagaal oo maraykanka laga leeyahay oo ku soo dhowaaday biyaha baddan koonfurta shiinaha afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in markabka u s s john s mccain uu jabshay sharciga caalamiga kuna soo xadgudbay madax bannaanida shiinaha islamarkaana uu khatar geliyey shaqaalaha jiidda hore ee dalkaasi sida uu sheegay afhayeenku ciidamada badda ee shiinaha ayaa ka hortegay markabka islamarkaana ka saaray biyaha dalkaasi markabkan dagaal ayaa khamiistii usoo jihaystay usoo jirsaday toban kilomitir oo cabir badeed ah taasina waxa ay ka mid tahay xorriyadda dhaqdhaqaaqa ee badda sida uu sheegay mid ka mid ah howlwadeennada ciidamada badda ee maraykanka oo magaciisa qariyey xorriyadda dhaqdhaqaaqa badda waa markii saddexaad ee ciidamada maraykanku isticmaalaan tan iyo intii uu xukunka la wareegay madaxweyne donald trump mid ka mid ah saraakiisha ciidamada badda maraykanka ayaa sheegay in ciidankoodu ay ku duuli doonaan hawo kasta islamarkaana ay mari doonaan biyo kasta oo sharciga caalamku ogol yahay dowladda shiinaha oo sheegata inay gebi ahaanba iyadu leedahay badda koonfurta shiinaha ayaa mar walba ka dhidhida sheegashadaasi maraykanka ah inay ka mid tahay biyaha caalamka ee loo wada mari karo
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa soo saaray digniin hor leh oo ka dhana kuuriyada waqooyi isaga oo sheegay in milatariga maraykanka ay diyaar u yihiin inuu ka aargoosto pyongyang haddii ay isku dayaan in ay la yimaadaan wax u muuqan kara dagaal ka dhana maraykanka xalka milatariga ayaa ahaatan kuwo la meel dhigay oo ay xirxiran yihiin milatarigeenna diyaarna waa ay yihiin kuuriyada waqooyi ma u dhaqmaysaa si macquul ah trump ayaa digniintaasi waxa uu soo dhigay saaka oo jimco ahayd bartiisa twitterka wuxuuna intaasi ku daray in kim jong un ay tahay inuu raadiyo wadiiqo kale digniinta madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa imaanaysa saacado un kadib markii shiinaha uu sheegay in aysan caawin doonin kuuriyada waqooyi haddii ay ku dhawaaqdo duqaynta ugu horreysa ee khatar gelinaysa ciidda maraykanka taasi oo sida uu sheegay madaxweynaha maraykanka oo ay ka jawaabi doonaan digniinta shiinaha ayaa waxaa lagu daabacay bogga fikradaha ee wargeyska global times oo ah wargeys ay dowladda leedahay kana soo baxo beijing kaasoo ugu baaqay dowladda dalkaasi shiinaha in ay dhexdhexaad ka ahaato haddii gantaal ay rido kuuriyada waqooyi madaxweynaha venezuela nicolas maduro ayaa khamiistii sheegay inuu doonayo inuu la kulmo ninka cunaqabataynta ku soo rogay isagoo ula jeeda madaxweynaha maraykanka donald trump isagoo khudbad qaadatay in ka badana saddex saacadood u jeedinayay shan boqol iyo shan iyo afartan xubnood oo dhowaan loo doortay golaha dastuuriga ee dalkaasi ayaa uu maduuro sheegay in uu wasiirkiisa arrimaha dibadda uu ku amray inuu soo diyaariyo amaba uu sheegay wadahadal dhanka telefoonka uu la yeesho madaxweynaha maraykanka donald trump maduuro ayaa sidoo kale sheegay inuu amar ku bixiyey haddii ay suurtagal tahay inuu kulan foolka foola la yeesho trump marka bisha sebtembar labaatankeega hogaamiyaasha dunidu isugu yimaadaan kulanka golaha ammaanka ee magaalada new york madaxweyne donald trump ayaa maduuro ku tilmaamay dictator maamulkiisu isaga oo bishii hore koob iyo soddonkeedii cunaqabatayn ay ku soo rogeen islamarkaana isaga iyo tiro kale oo ka mida maamulkiisa kadib markii maraykanku golaha cusub ee dastuuriga ee la doortay uu ku tilmaamay mid sharci daraa
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa howlo fudud ku sheegay go-aankii madaxweynaha ruushka valadimir putin uu dalkiisa uga soo saaray shaqaalaha safaaradda maraykanka oo gaaraya toddoba boqol iyo konton ruux madaxweyne trump ayaa arrintaasi waxa uu ku sheegay mid dhaqaale u badbaadinaysa dalkiisa madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa arrinkaasi waxa uu la wadaagay warbaahinta isaga oo ku sugnaa beertiisa nasashada ee golofka uu ku ciyaaro kuna taala bartamaha gobolka new jersey warbixin saxa oo ku aadan hadalka madaxweynaha kama soo bixin wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka balse wakaalada wararka ee royters ayaa soo xigatay qof ka mid ahaan jiray howlwadeennada wasaaradda oo magaciisa qariyey kaasi oo sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ay aada uga xumaatay hadalka madaxweynaha islamarkaasina ay ku rafaadsan yihiin howlwadeennadeeda sidii ay wax uga qaban lahaayeen arrinkaasi
fiidnimo wacana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington haatanna aynu ku bilowno barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo weliba jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka dhegaystayaal sidii aad idaacadeheennii dhowaanahan ku maqlayseen waxaa hay-adda muhaajiriinta caalamka ee markaa magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan i o m ay sheegtay in dadka mukhallisiintahay si ulakaca badda ugu tuureen konton dhallinyaro soomaali etoobiyaana oo u tahriibaya xeebaha dalka yemen tahriibka ayaa ka mid ah mushkiladaha haysta dhallinyaro fara badan oo ka cararaya colaadaha iyo shaqola'aanta ka jirta dalalkooda haddaba sidee looga hortegi karaa raggan mukhallisiinta ama magafayaasha loo yaqaana isku xidhan kuwaasoo dhibaatooyin ku haya dhallinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan waa doodda barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta martiin noogu yihiin axmed cabdi xasan axmed suudaani oo ah qunsulka safaaradda soomaaliya ee magaalada cadan ee dalka yemen maxamed xadir nuure maxamuud oo cilmiga arrimaha bulshada iyo saynis ka bartay magaalada muqdishona ku sugan islamar ahaantaasina ka mid ah dadka ka wacyigeliya tahriibka dhallinyarada soomaaliyeedna u sheega in ay waddankooda aaminaan iyo aadan makiin oo shahaadada b h d ka diyaarinay jaamacadda walden university ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida ku dhaqan waddanka kenya dhammaantooda khadka telefoonka ayay barnaamijka uga qayb qaadan doonaan ha yeeshee marka hore waxaan jeclahay inaan ku soo wada dhoweeyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee dhammaantiina barnaamijka ayaa idinku soo dhoweynaya kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan marka hore jeclahay inaan ku horreeyo xeebaha deegaanada puntland waxa ay ka mid tahay meelaha ay dadku ka tahriibaan kuwa oo aadaya waddanka yemen waxaana jirta in mukhallisiin aad u fara badan dadku ay lacago ka qaataan dabadeedna si arxandarri ah ula dhaqma marka ay safarada halista ahi dadku geliyaan sida arrimahaasi iyo shabakadaha ay isugu xidhan yihiin waxaa warbixintan magaalada garowe ka soo diray kuna faahfaahinaya waryahayaga nuux muuse barjeeb iyadoo markaa kadibna aynu isku soo laaban doonno oo aan doodeena qaybaheeda kala gedisan gali doonno dadka wax tahriibiya waxaa muuqanaysa ilaa shantii sano ugu dambeysay inay sii xoogaysanayaan iyagoo xarumo qarsoon ku leh magaalooyinka waaweyn ee soomaalida sidaasna carruurta kaga kaxeeya guryahooda iyagoo aan wax shuruud dhaqaale ku xidhin arrimahaas waxay kor u qaadeen kacdoonka dhalinta sidoo kalena waxay sahleen in jihooyin badan ay ka safraan iyagoo markii hore sii mari jiray oo keliya etoobiya balse hadda mara meelo ay ka mid yihiin yemen taasoo keentay in waalidiinta ay ku abuurto cabsi kale oo ay garan waayaan halka ugu horeysa ay ku hakin karaan kuwa iyagu xilli hore ogaada in carruurtooda ay u dhaqaaqeen safarka tahriibka cabdirasaaq daahir khaliif waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku dhaqan garoowe wuxuu la yaaban yahay qorshooyinka cusub ee lagu daabulaya da'yarta u dhexaysa afar iyo toban ilaa kow iyo labaatan jir oo aysan jirin dhaqaalo ka dambeeya ama looga saaro gacanta magafayaasha ciyaalo aan waxba haysanin shaqo la-aan ku ahaa wadanka in inta loo yeedho la yidhaahdo waa laydin kaxaynayaa dan la kaxeeyo iyagoo aan waxba haysanin marka suudaan la geeyana la yidhaahdo lacagtii laydinku soo diray dadkaas oo qaarkood waalidkood aan waxba haysanba oo qowtaldaruurigoodii iyo waxay siin lahaayeenba aan u awoodin marka dhibaatooyinka jiraa waa kuwaas iyo siyaabaha deeqaxun ay macnaha dadka loo kaxeeyo yaryar ee caqligooda loo hado ma jirto ilaa hadda tallaabooyin laga qaaday kuwa jooga dalka gudihiisa ay ku howlan daabulidda dhalinta yar waxaana la aaminsan yahay inay xudun u yihiin in dhalinta la tahriibiyo kuna dhibaatoobaan safarkaasi adag arrintan waxay saameyn weyn ku yeelatay waalidiin badan kuwaasoo ilaa iminka ka soo kabanla waxay xaraasheen guryahooda iyagoo u baahan balse eegaya dhibaatada ku haysata ubadkooda qurbe ka fog maxamed siciid yuusuf waa wariye ka tirsan warbaahinta s b c wuxuu ii sheegay inuu kula kulmay garowe hooyo dhibaataysan laba carruur ah oo ay dhashay ay kala tahriibeen waqtiyo aan sidaasi u kala fogeyn
nuxu waa mahadsan tahay arrintan waa arrin baahsanoo guud ahaan dadka soomaaliyeed saamaysay waxay si gaara u taabatay dadka danyarta ah sawirkaan ka bixin kara waxaa ka mid a dhacdooyinka xanuunka laanu garawaan ku arka waxaa ka mid a hooyo carruur agoona dhashay oo wiilka weynaa ka tahriibay kadib markii lacag weyda gurigiibay gaday saasay lacagta kaga bixisay yurub buu galay muddo markuu maqnaa iyadoo guri kale a ku jirta sandaqad yar cunto ku karisa oo biilka uga raadsan nolol maalmeedka baa kii ku xigay tahriibay misana marka waxay ku bixiso malaha iyo cid ka caawinaysa marka waxay noqotay inay ila soo xiriirto aan gurigoodii ku booqdo aan soo arko noloshoodiisay tahay kadibna aan fariin ka duubo aan telefishinka uga sii dayno ama idaacadda uga sii dayno oo dadka soomaaliyeed aan kaga codsanayno inay hooyadaas kurbadii dhibto haysato ay caawiyaan marka nuux guud ahaan waa arrin dhib badan aada u dhib badan waalid badan bay saamaysay hooyadaas haddaad aragtid nuux aad aniga xataa waan ilmiin gaaray maalintaas because of hooyadaas waad garan kartaa hooyo wiilkeedii oo la garaacayo lala soo hadalsiiyo maalin walba waxay kaga bixisa ma laha dad badan ayaa aaminsan in xiriirka ay sameynayaan dhallinyarada horey u tahriibay iyo kuwa jooga dalka gudihiisa ay qayb weyn ka tahay kacdoonka dhallinyarada ugu tahriibayaan qurbaha iyagoo isticmaalaya baraha bulshada dhalinyaradii waxyaabaha ku riixaya waxaa ka mid a shaqa la-aanta oo kale sidoo kale inay arkaan saaxiibadood oo intay yurub aadeen meel qurux badan oo dhar qurux badan xiran oo meel fiican isku sawiray laakiin waxay moog yihiin markaas dhibaatooyinka ay mareen nolosha rafaadka leh ee kaga horeysa tahriibta muddada ay kusii jiraan iyo waalidkoodba dhibaatada kala kulmayaan xanuunka ka dhashay tahriibka iyo dhibaatooyinka ay kala kulmayeen dhallinta soomaaliyeed waa mid in badan muuqanaysay mana jirin tallaabooyin ficil ahaaneed oo la qaaday si loo hakiyo marka laga reebo in in badan laga hadlo wixii dhacay sida ay u dhaceen iyo wakhtigan in uu weli soconayo socdaallada tahriibka ee dhallinyarada soomaaliyeed sababo badan oo keenay aawadeed nuux muuse birjeeb v o a garowe aad buu umahadsan yahay nuux dhegaystayaal sidaad maqlayseen kooxahaasi dhibaatooyinka ku haya shacabka soomaaliyeed ee mukhalisiinta ee dadka tahriibiya dabadeedna si arxanka ka fog ay dadkuula dhaqmaan ayaan jeclahay barnaamijka inaan ku qaadaadhigno sida looga hortegi karayo tahriibka iyo mukhalisiintaasi lafahaantoodaba waxaan marka hore jeclahay inaan ku horreeyo aadan makiina soomaaliya waa wadan aan xasiloonayn muddo shan iyo labaatan sannadood iyo ka badan ayuu fawdada dagaal ku jiray dhalintii waxaa galay wax buufis la yidhaahdo waana cudur maskaxda ku dhaca mudadii laga joogo ayaan arkay nin dhalinyarooda yiri shan iyo toban sannadood baa buufis lahayay baaritaaan baa lagu sameeyey buufiskana waxaa weye cudur maskaxda ku dhaca cudurada maskaxda ku dhacana xitaa madaxda wuu ku dhacaa marka dhibaatooyinka keenayo waxaa weeye xasilooni la-aan shaqo la-aan degenaansho la-aan dabdaa guryahoodii laga xoogay oo buushash ku nool waxaa kaloo jira niman u heelan siday uga lacagaysan lahaayeen dadkan doonaya inay doodaha aadaan dhallinyaradiina waxaa sii waalayaa yaa kaloo saaxiibadooda degadaha ku nool oo waraaqa iyo ama muxuuha social mediaad ay ku wada sheekaystaan oo sawiro ay usoo dirayaan waa tahay aadan makiin aad baad umahadsan tahay sida wacan aad u faahfaahisay arrimahani waxaan siinayaa qunsulka guud ee safaaradda soomaalida ee cadan axmed cabdi xasan axmed suudani axmed sidee bay kula muuqataa arrimahani tahriibka dhibaatooyinka kala gedisan ee ummaddu ku hayo sida looga hortegi karayo
bismi illahi raxmaan raxiim dhammaan akhyaarta ku jirta dooda waan salaamhayaa iyo wariyaasha idaacadda v o eda sidaa la socotaanba soomaaliya burburkeedii waxyaabaha hadda ka dhashay waxaa kamid ah in dadka badana ay kasoo yaacaan dalka soomaaliya oo ay raadiyaan meel ay ka heli karaan nabad iyo nolol waxaa lagu loo macnaha loo badinhayaa in taasi main cooska ugu muhiim ugu weyn ay tahay dadku inay raadiyaan meel ay ka heli doonaan ka heli karaan nolol iyo nabad waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa waaye waxaan hadda soo caalamku maadaama hadda uu noqday global village oo dadku aada isugu soo dhawaadeen oo waxa daafaha caalamka ka dhacahay iyo nolosha ka jirta ee robadka ka jirta ay dhamaalin iyo haryahamin ay daawanayaan dadki waxay ku abuureysaa inay raadiyaan bal nolol ka fiican iyo wadamo ka fiican nolosha hadda ay ku dhex jiraan waxyaabahaas ayaa ayaa sababa la dhihi karaa laakiin marka dhinaca kale laga fiirsho laga soo bilaabo laba kun toban iyo labadii waxaad moodaa tan isbedelkii dalka soomaaliya waxaad moodaa dadkaas kasoo tahriibay soomaaliya ee soo aaday wadamada khaliijka ama dhinaca badda mediterraneanka raba oo libiya sii marhaya inay hoos u dhacday baa mooda taasina waxaa sababa u ah soomaaliya oo hadda lafteeda maaragtay ishee dadaal badan ay sameynahayaan dowladda soomaaliya iyo dowladihii hadda isaga dambeeyey xukunka oo ayaga xoog weyn geliyey in dadka dhalinyarada soomaaliyeed sidii shaqo loogu abuuri lahaa looga qayb looga looga mid dhigi lahaa hay-adaha ammaanka ay kaga mid noqon lahaayeen oo aad dareemaysid maalin alla keeno in ciidamada ciidamada lagu lagu darhayo la tababarayo shaqaalaha dawladda maaragtay ishee lagu darhayo jaamacadii rabteed way bateen dadka aad waxaa moodaa soomaaliya inay aada u jeclaysteen inay wax bartaan ubad ubadka wax bartaan waa tahay aad baad mahadsantaha waan isku soo laaban doonaa arrimaha la xiriira waxyaabaha tahriibkan keenaya iyo dadka ka ganacsanaya dadka ee magafiyaasha loo yaqaana ama mukhalisiinta maxamed ayaan siinaya isagoo ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee go-aansaday inay joogaan gudaha dalka soomaaliya gudaha dalka soomaaliya wax ku bartay islamar ahaantaasina dadka doonaya inay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda joogaan oo ay aaminaan oo aan tahriibka aysan ku degdegin waayahay maxamed bal maadaama aadna ka tirsan tahay ururada bulshada rayidka sidee baa arrimahan ay kula muuqdaan maxaase dhalinyarada la gudboon sidii la ysaga kaashan lahaa kahortagitaanka tahriibka iyo dhibaatooyinka kale uu leeyahay dabcan waxay la tahay dhibaatada hadda laga hadlayo waxay soo martay marxalado kala duwan oo kala xoog badan sida saxdaa oo dadka dhegeysanaya raba inay u sheegnana waxay tahay xaalad kasta xaaladaa keento sidaa ogtahay soomaaliya markii dawladdii burburtay kaabayaashii nolosha oo bini-aadanku uu heli lahaa ama asaasiga u ahaa o dhan meesha way ka baxeen lasyo amni iyo mid dhaqaale iyo mid nololeed oo xoog badanayay marka taas waxay sahashay in dadku ay ay ay u adkeysan waayeen ku noolaanshaha xaaladda noocaas oo kaleeta marka laba qatar qataray qaateen oo ay inaysataan dabcan aragtidaasna waxaa xoojinaya waxay ahayd yani dhibaatada markaa dalka ka jirtay hase yeeshee nidaamka nidaamyada hadda isbabedelaya soomaaliya ka jiraya in sida walaalkii suudani uu sheegayo in ay ayagu xakameeyeen oo hor istaageen taasi anigu inkastoo aan la qabin haddana waxaan aaminsanahay garaadka dadka oo koraayo iyo iyo fahanka oo xoogeysanayo ayaa wuxuu keenayaa in wax badan oo lagu dhiiran lahaa laga joog laga istaago oo tiradii namberadii aadka u fara badnaa oo bixitaanka sameyn jiray ay hakadaan haddana angal kale markaan ka fiirino dabcan waxyaalaha inta badani tahriibka dhiirageliyo waxyaalaha nolol keliya ma ahan dabcan markii qof shalay kaa tegay oo qaxooti soo noqday inta basaboor soo qaatay haddana maanta hormuud kugu noqday waxaa umaleynaa laftirkeeda waa waa waa bidga waa muuqaal kale oo dadka la tusaayo laleeyahay haddaad sidaas samaysaan wanaagaasaa heleysaan marka ayada laftirkeeda waxay qayb ka qaadanaysaa dhiirigelinta tahriibka dhibaatada dadka soomaalida qurbaha aaday haysataa marka qarkiisa waxaa arkaysaa dhalinyaro wadankii ka tagtay dhib iyo xaaladee doonaha ha u maraan riski kasta ama khatar kasta markay ka badbaadaan in safaaradihii soomaalida meelahaas ka furnaa halkii ay ay ka heli lahaayeen caawinaad iyo iyo iyo gurmad ay u sahlaan haddana in markii dawladdii markii lasoo xiriirtay waddankaas ay markiiba gohon inta u jaraan yani aan loo fiirin qofkii dhibaataduu soo maray iyo silaca iyo wuxuu siduu meesha ku yimid dalkii oo shalay markuu ka tegayay wixii xoola ama wixii adduun u haystay inta iska faaruqay ka baxsaday dib loogu soo celina lafta cuqbaday abuureysaa marka waxaa rabnaa waxaa keliya looga hortegi karaa marka tahriibka ama lagu joojin karaa waxaa kow ka ah in la abuuro system ku dhisan isfahan iyo iyo iyo is-aaminaad bulshada dhexdeeda ah taasoo ka imaanaysa nidaamka sare ilaa loo daadijinayo qofka ugu hooseeya ee shacabka soomaaliyeed marka taasna waa aragti guud oo haddii dadka loo wada dhaqaaqo meesha ka saareyso socodka iyo dhibaatada iyo qulqulka dhacayo waa tahay aadan iyo maxamed iyo sidoo kale axmed suudaan waanu isku soo laaban doonaa waxaan jeclahay adinka iyo sidoo kale dhegeystayaashaba inaan idin maqashiiyo warbixin kale oo kooban oo ka hadlaysa dhibaatooyinka tahriibka oo wariyaheenna maxamed colaad xasan inoo diyaariyey dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay kooxo muqallisiina ayaa si ulakaca badda ugu tuuray ku dhowaad konton dhallinyaro ah oo isugu jiray soomaali iyo ethoobiyan xeebaha dalka yemen tahriibayaasha oo u badnaa dhallinyaro ayaa isku dayey inay gaaraan waddamada khaliijka carabta iyagoo u sii maraya dalka yemen war qoraala oo ay soo saartay hay-adda muhaajiriinta caalamiga ah ee marka lasoo gaabiyo layidhahda i o m ayay ku sheegtay dhacadan mid naxdin leh oo ka baxsan bani'aadnimada kuwan oo keliya ma aha ee waa joogto doonyaha tahriibta iyo muqallasiinta saxaraha dhibaatada ay kula kacayaan dhallinyaro si uun uga quustay noloshii ay ku jireen mid kale oo ka wanaagsanna raadinaya isla kuwa arxanka daran ee wax tahriibiya ayaan cidina uga baqan waxa ay falayaan iyo dhallinyarada ay halligayaan isla kuwa ayaana ku noqda magaalooyinka iyo xeebihii ay dadka ka soo qaadeen si kuwo kale oo loo diyaariyey ay haddana u soo daabulaan baddana ugu daadiyaan injineer jibriil afyare waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanka soomaalida u dhaqdhaqaaqa ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxa uu qabaa in tahriibka uu yahay arrin aan loo dulqaadan karin oo la mid ah la dagaalanka argagixisada arrintan waa arrin masiibo ah arrin ummadda soomaaliyeed meel meel walba ay joogtana inay ka dhiidido ama ay ka hadasho ay tahay dhalinta soomaaliyeed ah mustaqbalkii dalkeeni hooyo way baaba-een baddaasi ku baaba-een annagu fariimo badan baanu fariray dowladda u fariray dadkan soo qaadaya ee ka baayac mushiraaya ama businesada ka sameeya ee weliba la yaqaano dadka ay yihiin oo intay noqdaan qoysaskii ay kasoo qaateenna muxuu ahaa weydiisanaya black mail iyo lacag weydiisanaya magafay iyona gacanta u gelinaya waa arrin aan loo dulqaadan karin loona baahan yahay in laisaga wada yimaado tallaabooyin culusna laga qaado sharciga sharciyada soomaalida soomaaliya u yaalla iyo sharciga adduunkaba annagu maraykanka aan joogno mar baanu qaar baan dacweynay hadda ka hor human rights ayaan ku dacweynay cabdifataax jante oo loo yaqaano dhakhtarka jaceylka waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho ee sida weyn u adeegsada baraha bulshada waxaana uu leeyahay bar uu dhallinyarada kala hadlo arrimaha bulshada iyo dhibaatooyinka haysta waxaan weydiiyey waxaa ku kalifa dhallinyarada inay tahriibaan waxaa dhacdo tusaale ahaan oo kale gabar ayaa nin guursanaa uu furaaya gabadha markii la furo waxaa laga yaabaa qof kale inuu soo doonan faamilkooda nin kale ku darin sidaas marka dambe ay leedahay nolosha nolol ka bedela waa inay hesha ay tahriib magaaladii ay nacdo waxyaala kaloo tahriib wax kamid ah wiilal wiilasha soomaalida waxaa jiro qaar laga shakina waa la qabanaya markii la qabto qofka waxa laga yaaba dembiil lagu waayo qofka lasoo sii daayo qofka laakiin waxaan isku malaynaya dembiil inuu yahay bulshadii dadka midabta ka hore waxay isleeyihiin ninkan waa waa far baa ku godan ninkii qofkii markuu arka dadka inay ka xaraa isku isku soo baxaya waxyaalaha kale waxaa kamid ah wiil ay gabara sheeka u socotay waxaa laga yaaba gabadha faamilkooda inay wax usoo dhejiyaan la kaxeeyo wiilkii markii dambe wuxuu rabaa qofku jecla inuu ka daba tago sidaas oo kale taariikh waxaa kamid oo kale keeno colays macnaha oo waxaa laga yaaba inuu shalay shaqeynayo o kale ama dowlad ha u shaqeeyo ama hay-ad u shaqeeyo nolol fiican ku jiray biilada laga rabaa wixii haddii shaqadii ka istaagtay qofkii nolosha caadiga kuma soo noqon karo oo dad badana ku xiran inuu xaasas yeesho wixii wuxuu noqonaya inuu toos usii baxo oo kale waxyaalaha taariibka keeni kara waxaa kamid oo kale qofkii inuu uu sameeyo yacni sawiro u arkaa qurux badan gabdho isku galaasiin oo kale ama isku xaafadeen ama friends ahaayeen oo meel qurux badan kusoo galeen ama wiilal sidoo kale gabdhi waxaa wiilal wiilkan oo arka wiilal asxaabtiisa sidoo kale uu malaya meel nolosha ka qurux badan oo ka wanaagsan waxaa laga yaabaa qofkaas oo arkaya sawiradiisa inuu intu yurub ama meel jiifaysa ama xero kaam uu ku jiro oo kale wixii markuu arko isdhaho waxaa noloshaasa qurux badan inuu qofka si taariib oo kale jibriil afyare ayaa isna qaba in shaqola'aantu ay ugu weyn tahay arrimaha kaxeeya dhallinyarada dowladdana looga baahan yahay inay wax ka qabato dhalinyaradan waa in shaqooyin loo abuuraa waa in waxbarasho tayale loo abuuraa waa in wax ay dalkoodu markii ay waxbarashadoodii dhammaystirtaan waxyaabo ay kusii shaqaysan karaan loo abuuraa marka waxa weeye aasaaska ama root cooska waxaa keenay inay dadkan soo taxriibaan dhibaatooyin baa jira laakiin haddii dhibka uu yimid waxaa la rabaa in tallaabooyin laga qaado weliba nasiib darrada meesha taagan waxay tahay dadkan waa dad la yaqaano oo faraha lu- laakiin dowladdeena soomaaliyeed dadkan dhalinta ah ee baaba-ay ee badda ku baaba-ay waa in arrintan lasoo afjaraa la yareeyaa lana joojiyaa sida ugu dhaqsaha badan haddaba muxuu sharciga caalamiga ah ka qabaa in qof bani aadama noloshiisa laga ganacsado ama la tahriibiyo su-aasha ayaan weydiiyey amiin haaruun oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
sharci ahaan waa mamnuuc in dadka bini aadamka ah si khayru sharci ah lagu dhoofiyo oo looga ganacsado iyadoo la gelinayo naftooda halis adduunkuna taa waa isku raacsan yahay waxaa ka jirta shu- shuruuc caalami ah laakiin waxay ka faa'iidaystaan mar walba dadkan dadka sida sharci darrada uga ganacsada magafayaasha nabad waayahan dambe loo yaqaano in maaragtay wadamada maamulkoodu jilicdisan yahay ama maamul darradu ka jirto wadamada saboolka ah ay ka faa'iidaystaan taas ayaana sababaysa in ay geeska africa ka hana qaadaan iyadoo caalamka inta kale la xakameeyey oo laga hortago amiin haaruun ayaa sharaxaya sharci ka jira maraykanka oo lagula dagaalamo tahriibinta dadka dalalka ku yaala geeska afrikana ay u baahan yihiin sharciyo la mida dalkan maraykanka waxaa ka jira sharci la yidhahdo anti anti trafficking law ayaa ka jira sharciga ka hortaga macnaha dhoofinta dadka sida sharci darrada oo kale waa sharci macnaha soo jireen oo qadiimiya waaye waa sharci muddo badan soo jiray aadna u xakameeya oo qaab adag marsiiya qofkii dembigaas lagu helo way dhacdaa kiisas yaryar inay weli dhacaan dalkan maraykanka gudihiisa laakiin dawladdu way ka feejigan tahay oo mar walba maamuladu waxay ku hayaan dabagal joogto ah ayay ku hayaan booliiska iyo laamaha maarata amniga iyo sirdoonka iyo maxkamaduhuba si midaysanaya ulasha uga shaqeeyaan soo qabashadooda kadib maxkamadayntooda si aynan arrintan u dhicin hadda maadaama ayna aada usii badnayn laakiin weli ay jirto waxaa dhacda in dad u badan dumar dhalinyaro ah laga keensado wadamadaas asia oo kale iyagoo loo soo dhoofinayo arrimo in jirkooda la isticmaalo oo kale loo soo dhoofinayo oo meelahan hoteelada lagu ahaynayo taas oo si zaa'id ay ula dagaala ula dagaalamaan ama uga howlgalaan maamulada dalkan maraykanka ka jira i o m waxay qiyaasaysaa in tan iyo bishii janawari ee sanadkan ay geeska afrika ka tahriibeen shan iyo konton kun oo qof iyagoo doonyo u raacay dalka yemen hay-addu waxay sheegtay in soddon kun ka badan oo tirada ka mid ah ay da'doodu ka hoosayso siddeed toban sano jir badankood ka tegey soomaaliya iyo etoobiya garyaqaan amiin haaruun ayaa sheegay in maamulada meelaha ay dadkan ka soo tahriibayaan ka jira ay mas-uuliyadda ka saaran tahay la dagaalanka tahriibta
dabcan mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran waxay mas-uul ka yihiin maamuladu dadka ay maamulaan gobolada iyo degmooyinka ay deg ay ka ka taliyaan ku nool waa mas-uuliyad saaran laakiin inay dareemaan iyo in kale waa arrin kale waaye waxaana looga baahan yahay maamuladu in ay u guntadaan si ay u badbaadin lahaayeen da-yarta la dhoo la dhoofinayo sida sharci darrada loo dhoofinayo taas oo macnaha keenaysa in ay dhalinyaro fara badan ka haajiraan dhulkooda iyagoo maaragtay loo sheegayo waxaan run ahayn marka la ururinayo ee la qaadayona laga diyaarinayo oo laga abaabulayo degmooyinka ay ka taliyaan maamulada sida soomaaliya iyo etoobiya iyo kenyaba shalay iyo daraad marka dhallinyarada tahriibaysay doonyaha laga tuurayey ee badda lagu daadinayey waxay sidoo kale i o m shaqaalaheedu ka heleen xeebta shabwa ee dalka yemen qabuuro wadareed gaagaaban oo ay ku jireen sagaal iyo labaatan muhaajir safarka geerida ee ka soo bilaabmaya xeebaha soomaaliya ee yemen ku sii jeeda ayaa waxaa sii adkeeyey iyadoo dowlado xooggan aanay ka jirin colaadana ay ka jiraan labadaba soomaaliya iyo yemen aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan warbixintaasi dhibaatooyinka tahriibka iyo dadka mukhalisiinta ee dadka tahriibiya halka aynu kaga gudubno doodeennii aynu ku soo laabanno waxaan jeclahay inaan mar kale ku laabto oo aan siiyo aadan makiina aadan ka waran shaqo la-aan ayay dadka qaar sheegayaan oo maxamed uu ka mid yahay dhibaatooyinka waxyaabaha salka ku haya in dhallinyaradu ay hayaamaan oo ay baxaan marka ma kula tahay in la samayn karo shaqo abuur iyo waxyaabo kale oo dhallinyaradu ay xaq u yeelan karaan dabadeedna u suuragelinaysa in wadankooda ay joogaan sideesa haddii arrinkaasi uu jiro loo samayn karaa shaqo la-aanta waa dhibaatada ugu weyn ee sababaysa in dhalinyaro dhalinyaradana ay ka tahribaan wadanka wadanka soomaaliya burburbu ku jiray dagaal fawdo isjiiji dagaal muxuu ahaa xagga siyaasada oo aan degaynin dhalinyaro badan oo jaamacada ka baxay baa jira oo wadankii jaamacado badan baa laga furay sidee shaqo loo abuuri karaa soomaalida dibadaha jooga way abuuri karaan shaqo foreign investment shisheeyaha haddii loo yeero oo la yiraahdo kaale shaqo abuur dawladuna ay kala saxeexdaan maaragtay sharci oo shirkado shirkado badan la keenaan wadanka ha noqoto kalluumeysi warshadaysi nooc walba dhulkii la qodo laga soo saaro ee kheyraada ku jira dhalintaas oo dhan waxaa loo heli karaa shaqo wax walbana waxaa ka horeeya dawlad markaad xukunkeeda qabanayso ammaan nimanka dibadaha jooga ee maalgelin lahaa wadanka ee la yeeri lahaana ma imaanayaan sababtoo ah ammaankoodii lama fulin karo ma lama ballan qaadi karo wadan aan deganayn marka hore waa in la dejiyaa markii la dejiyo kadib qoryaha loodaibo ayaa waxaa la samayn karaa foreign investment sheeyahaas ila imaadaan ee markaa wax shaqo abuur la sameeyo ilan dawladda taag ma laha aad baad umahadsan tahay aadan waxaan siinayaa axmed suudani isaguna axmed waxaa la isku raacsan yahay inay jiraan koox shabakada oo isku xiran oo dadka ka ganacsada oo mukhalasiina oo soo dhoofiya gudihii wadanka kasoo bilaaw ilaa iyo meelo badan ay isku xiran yihiin ma kula tahay in la joogo xilligan xilligii dowladda soomaaliya ay sharci kasoo saari lahayd waxna laga qaban lahaa kooxdaasi magafiyaasha la magacbaxay ama tahriibiyaasha dadka tahriibiya mukhalasiinta ah jamaal waa runtii su-aal meesha taallo waaye waana runta oo waxyaabaha hadda tahriibka dhiirigeliya waxaa kamid ah inay abuurmeen kooxo wax tahriibiya oo ka sameeya lacago badan oo runtii uwaasada dadka dhalinyarada oo dadkoodu qaarkood ehelo banaanka ku leh ama eheladooda gudaha soomaaliya ay dhaqaale ku haystaan kuwaasoo marka ku dhiirigeliya dadkaas inay tahriibiyaan oo runtii isku isku xiran soomaaliya gudaheedana ka jira wadamada tahriibka lasii marsiyana ka jira wadamada ugu dambeeya dadka doomaha laga saaro yurub la geeyana runtii ka jira runtii arrimahaas dowladda soomaaliya isha way ku haysaa maamul goboleedyada runtii xeebaha ku dherarsan runtii dadka laga soo taariibiyana runtii dadaalo badan bay sameeyeen waad ogtahay hadda dadka dad yar oo aada farakutirise yar ayaa kasoo baxa xeebaha waqooyi waqooyiga soomaaliya ee soomali maamulka somaliland waxaa aada hoos ugu dhacay dadkii kasoo taariibi jiray gobolada puntland aada hoos ugu dhaceen runtii taasna waxaa keenaysaa runtii in maamuladii dhaftooda ay iska saareen xil ay iska saareen sidii arrintan loo soo aftari lahaa runtii wadamada tahriibku maro oo ay kamid tahay dalka yemen dadaal badan baan ka subinay marka laga reebo arrimaha wacyigelinta ah waxaa jirta runtii shabakado badan oo runtii halkan ka dhisnaa oo aan runtii aanu tallaabooyin ka qaadnay oo runtii qaarkood la xirxiray oo qaarkood hadda ay xabsiga ku jiraan oo si arrimahaas maarata loo fashiliyo waana sababta keentay hadda in yeman dadkii soo marhayay oo kasii tegayo aadi jiray ama wadamada khaliijka ama usii gudbi jiray boor yemen wadanka suudan baa ugu jeeda boor suudan loo saari jiray doomaha runtii inay aada hoos ugu dhaceen marka runtii waktigii waa la joogaa dowladda soomaaliyana arrintan isha waa ku haysaa hadday ahaan lahayd xukuumadda hadii ahaan lahayd baarlamaanka waxaana rajeynayna runtii barnaamijyadaasi laga suubiyey wacyigelin badan laga suubiyey doodo badan laga qabtay bulshada caalamka runtii lala kaashaday shaqa abuur sidii loo samayn lahaa sidii xirfado dadka dhalinyarada loo bari lahaa sidii dadka soomaaliyeed oo ayaku fiirinaya cirka ee aan fiirinaynin dhulkooda dhulka hooyo iyo khayraadka ku jira loo tusi lahaa inay ka faa'idaystaan khayraadka dalkooda xirfadihii ay uga faa'iidaysan lahaayeenna la baro waa tahay aad baad umahadsan tahay axmed suudani maxamed ayaan siinayaa maxamed waxaa jirta in waalidiinta qaar lagu eedeeyo inay qeyb ka qaataan inay dhalinyaradu ay tahriibaan tusaale ahaan waalidka waxaa lagu eedeeya mararka qaarkii in gabadhiisa ama wiilkiisa oo laga yaabo in uusan haysan ama aysan haysan qarshay ku baxaan ay guryahooda u iibiyaan lacag kale usoo raadiyaan dabadeedna safar aanan garanaynin mustaqbalka sida uu noqon karo ay kusoo dhiirigeliyaan sidaasna ay kusoo baxaan arrintaa bal ka waran maxaase la gudban waalidiinta miyaanay habbooneyn in dadka laga wacyigeliyo sida arrimahaasi looga hortegi lahaa
jamaalow runta waxay tahay dadka soomaalida qofna horta qofka ugu jecel yahay ubadkiisa waalid ubadka ugu jecel yahay inuu waddo mugdiya ku tilma u tilmaamo oo qarash oo wuxuu xoolahaysta uu ku bixiyo waxyaalo keenaa jira runtii oo indhaha laga qarsan karin dabcan marka laga hadlayo xaaladda soomaaliyana qolababa si ay u dhigtaa dabcan aragti fiican oo qurux badanna dadka qaarkiis way ka bixinayaan marka dhan kale loo fiiriyana waxyaalo kalaa jira marka waa qiyaasi kartaa hooyo ama aabe gurigii uu ku noolaa inta gada wiilkiisii nolol oo boqol kiiba konton inuu dhimanayo inuu gudbaayo u diraayo waxyaala waxaa jira qasbaayo ka xoog badan taasaa marka muhiimadda waxay tahay waalidka inta la wacyigelin oo taas aan aan loo gudbin in marka hore xoogga la saaro duruufta keenaysa marka in wiilka dugsigeeda sare ka baxay ama jaamacadda ka baxay in dalka laga saaro oo waalidka uu xoolo u iibiyo waxyaalaha ku qasbaya waalidka laftirkiisa in la daraaseeyo cidda waxaas ku qasbaysa laftirkeedana hadday jiraan inay ayagana joojiyaan marka markaas waxaa laogaa waxaa waxaa waalidka waxa loo sheegi karaa maaragtay arrintan dib loogu dhigi karaa loo odhan karaa waxaani waa qalad waxaan waxaas waxaasa ku wanaagsan maalin dhaweed muddo saddex beri hadda laga joogo dhalinyaro soomaaliyeed oo barnaamij qabsanayana ka qayb galay marka halku dhiga waxaa kamid ahaa yani da-dii maa dembi noqotay maanta soomaaliya markaad joogto dabcan qofka dhalinyarada ah waxaa dareemaya marka inuu culeys badan uu saaran yahay marka culeyskaasa waalidka asagoo taas ka fikiraya oo odranaya hadda ka hor maamo saasoo kale sameynaysaan toos ula hadlay waxaan ku yidhi laba caruur ee dhashay diraysa waxaan ku yidhi daruurta kugu qasbaysa maxay tahay waxaan ka cabsanayaa tiri in banaanka talaga qabsado berina tiirka la geeyo la dilo marka dhibaato badanoo marka waxaa jirta sahlaysa marka in hooyada ay cunugeeda intaa ilxumo arki lahaa waa iska fogeynaa shee oo nidaam aha jiro marka taas marka waalidka inta badani wacyigelin ku filan mar kasta waa waa muhiim in loo sheego in lagu dhiirigeliyo inay jidkaas uu qaldan yahay wax wanaagsan ahayn waa tahay aad baad mahadsantihiin dhammaantiina waan isku soo laaban doonaa markan magaalada muqdisho waxay ka mid tahay meelaha sidoo kale dadku ay sida weyn uga tahriibaan halkaasoo dhallinyaro aad u fara badan oo jaamacadaha ka soo baxay dabadeedna marka ay filayeen inay shaqo helaan ku adkaata inay shaqooyin helaan taasoo keenta sida dadka qaar badankood ay rumaysan yihiin inay dhallinyaradu tahriibaan maxaa la gudboon dhallinyaradaasi waa kuwan qaar ka mid a dhallinyarada magaalada muqdisho ku dhaqan iyaguna fikirkooda ka dhiibanaya tahriibka iyo dadka muqallisiinta ee wax tahriibiya iyo sida looga hortagi karo waryaheenna axmed xasan colaad ayaa mikrofoonka la dhex maray
bismillahi raxmaan magaceedu horta waa cabdiraxmaan maxamuud raagen waxaan aniga aaminsanahay shakhsi ahaanteyda dadka taariibaayo sidoodaba waa qayb ka mid ah ducful iimaanka iimaanka qofka mise markuu daciif yahay anigu saan qabo rabbinimadii ilaahay ka adduunyada koonkaan keenay in risaaqada haayo nolosha haayo caafimaadka haayo inuu aaminaa marka hore ka sokeeyo dadka cararayda waxaan aaminsanahay inay yihiin ducful iimaan inuu jiraan aaminsanahay shakhsiyadeyda waxaa marka hore magacayga waxaa weeye cabdicasiis cabdullahi xasanaa layidhahdaa waxaan joogaa muqdisho marka hore waxaan is leeyahay shakhsi walbo horta marka u horrayso isagu inuu iimaanka isgeliyo oo uu ku kalsoonaado in irsaaqda maalinka boqol iyo labaatan habeen uurka hooyadii ku jira in loo qoray aaminana haddii uu naftiisa meelaha halistaa uu geliyo uu ku dhinto in qiyaamo la su'aalayo waa marka koowaad marka labaad waxaan is leeyahay dad ku qasbaya in ay tahriibaan shaqola'aan weliba waxaan qabaa in xiriir lala sameeyo dowladaha mataqaanaa ee dariska noo ah ee la yidhaahdo wixii aad aragtaan oo tahriiba noo soco faalamo ibraahim waalidiinta haddaan lacag la siinin haddaan la oggolaanin inuu baxo ma tahriibi karaa nimaan waxtar haysan horta ma tahriibi karaa laakiin nin asaga iyo hantidii badda la isla gelinaayo waalidiinta ha ka fiirsadaana waxaas magacayga waxaa la yidhaahdaa xasan cumar waxaan ku leeyahay tahriibka horta waa dhib badan yahay soomaalidiina indha male dhega male wax kasta waa loo sheega waaya maalin kasta wixii socod hadda una soo mar aan leenahay war tahriib iska dhaaf war waddankaaga ka shaqayso annaka waddankan kama qaxin meel loo aadana male waddankan badow leeyahay beerow leeyahay ma garati wax kasta xoolo webiyow leeyahay wax dhanow le adduunoo dhan aan haysanaa dadka badda isku biimaynaya aniga waa iga geesan yihiin aad bay u mahadsan yihiin qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho oo ka hadlayey waxyaabaha tahriibka keenaya sida looga hortagi karayo waxaana ay u warramayeen waryaha v o a axmed xasan colaad aadan ayaan ku laabanayaa aadan dadkan mukhallisiinta ama magafayaasha loo yaqaan ee dadka tahriibiya lacagana ka qaata ummaddan tahriibaysa ma kula tahay in sharci laga soo saaro sideese ay kuula muuqataa in wax looga qaban karo waxay leedahay jamaal baarlamaanka soomaaliya waa inuu ka soo saaraa sharci nimankan mukhalasiinta ah ee ummadda halligaya waxaana la sameyn karaa ciidan ciidankaas oo doomo la siinaya xawaalo dheer ka socda sidoo kale dowladda soomaaliya xiriir wanaagsan oo xagga yeman iyo dawladahan kale ee soomaalida ku yaacayso dhalinyarada ku dhamaanayso ee la sameyso marka qofkii lagu qabto doonta lagala wareego asagiina xabsi la dhigo kadib markii maxkamad la mariyo waa tahay aad baad umahadsan tahay aadan e, waxaan ku laabanayaa axmed e, cabdi xasan e, axmed sudani isaguna e, axmed e, sidaa aad maqlayso maxamed wuxuu leeyahay en, arrintani waxaa laga yaabaa inay ka weyn tahay dhinaca waalidiinta oo ay intay caruurtooda ay arki lahaayeen inay ku dhibaatoodaan gudaha way iska fogeynayaan elxumo iyo dhibaatooyin kale oo gudaha ay kula arki lahaayeen sidaas bay laga yaabaa inay arrintu salka ku hayso adiga makuu muuqataa in waalidiintu laf ahaantooda looga baahan yahay in lagu dhiirigeliyo inay caruurtooda aysan ku dhiirigelinin inay tahriibaan oo aysan ku taageerin inay tahriib sameeyaan inkastoo marka qaarkood la sheego inay dhici karto in caruur aan waalidiintooda la soconin xaaladooda ay tahriibaan oo ay ka tagaan waddanka runta jamaal arunta waa arrintaas waa arrin meesha k- ku jirta waaye waad og tahay oo marka laga ti- laga hadlaayo barbaarinta ubadka waalidka iyo dawladduba labaduba qeyb weyn ayay kuleeyihiin barbaarinta qoyska iyo qaabaynta mustaqbalka bulshada marka waxaa moodaa runtii sanadihii ka horreeyey ee labaiyi tobanka ilaa xilligii kumeel gaarka ilaa xilligii burburka waxaa moodaa roolkii dawladda meesha ka maqnaa oo ahayd inay qaabayso bulshada inay bulshada mustaqbalkiisa iyo sida ay u noolaanhayaan marka waxaa moodaa halkaas waxaa ka baxday dowrka dawladda marka qoysaska aabbaha iyo hooyadu kuma filnaan karaan baad is leedahay inay qoyska maareeyaan ubadka ay dhalayaan mustaqbalkiisa aad baad umahadsan tahay waa yahay axmed aad baad umahadsan tahay E, sidoo kale maxamed iyo aadan labadiinuna aad baan idinku mahad celinaya kuwaas waxay kala ahaayeen axmed cabdi xasan axmed suudani qunsulka safaaradda soomaaliya ee magaalada cadan ee dalka yeman sidoo kale maxamed xaadir nuure oo ka mid ah ururada bulshada rayidka gobolka banaadir iyo aadan makina oo jamacadda weldon university ee gobolka minnesota ka diyaarinaya shahaadada p h d isagoo jooga dalka kenya ayuuna barnaamijka igala qayb qaadanayay guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa anigoo jamaal axmed ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo
mahadsanid jamaal axmed cusmaan ayaa barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka isugu kaaya soo duway halkaana ka soo jeedinaya halka aad kala socoteenna waa idaacadda fidnimo ee v o a washington haatanna gobolka koonfur galbeed ee soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay mar kale weerar ku qaaday saldhigga mukhtaar roobo abuumansuur maanta wasiirka xasan xuseen maxamed ayaa v o eda u sheegay in dagaalkaasi haatan uu istaagay wariyahana jaamac buulo jaamac ayuuna khadka telefoonka ugu warramay sida wax u dhaceen
E, sida aad la socotid maalmahan dambe waxau dhaqdhaqaaqyo dagaal ka socday e, deegaanka e, abal hoostaga e, degmada xudur dagaaladii qayb ka mid a un ayaa dhacay iskahorimaad ayaa dhex maray labadii e, kooxood ee horey u diriraayey abu mukhtaar roob oo abu mansuur iyo koox kale khawaariijta uu hogaaminayo karatay dagaalka maanta wuxuu ka dhacay e, meel ay dhahaan sanyelow wuxuu socday muddo gaaban ilaa iyo ku dhawaad hal saaco kale wuuna soo gebagaboobay dagaalka horey ayuu u dhacay sida aad carabkaba ku dhufatay oo maanta uguma horreynin maxaa la is odhan karaa dagaalkani wuu soo celiyey dagaalka waxaa soo celiya oo la is odhan karaa dagaalka aag badan ayuu ku fiday awel wuxuu ka socday buuraleyda ee buura ee buuraha abal waxaa ku cad dagaalka waa uu ballaartay wuxuu ku fiday deegaanada idil bokool qameelo ka mid ah meesha dagaalka maanta uu ka dhacay iyo abal kilomitr badan ayay isku jiraan taasi waxay ku cadaynaya dagaalka inuu fiday meel walba uu ka socdo inta hadda la og yahay maxaad ka warhaysaan khasaaraha dagaalka ee labada dhinacba lama sheegi karo meesha lagu diriraayo waa meel howd ah buraleya ma ahan dhul la dh dadku ay kasoo warami karaan inta badan balse waxaa wararka dhow aan helayna noo xaqiijina in qolada duulaanka soo qaaday ee dhinac karatay uu hogaaminayo in lagu sii socday oo laga siqiyay aagaga dagaalka oo dhinacooda dagaalka usii jabay mudane wasiir mar hore oo madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif xasan uu u warramay v o eda xilligii abuumansuur roobow laga qaaday lacagtii madaxiisa saarnayd waxa uu madaxweynuhu sheegay inay taakulayn doonto doonaan haddii loo baahdo oo lasoo weeraro wax taa kulaa miyaad u fidayseen ilaa iyo hadda dar haddaba gacmaha kama laaban doona insha allahu dagaalku dhinacayna howlaha waa ay ka socdaan ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa qolooyinkan duulaanka ummadda soomaaliyeed ku in laga adkaado insha allah kama laaban doona ayaa tiri micnaha hadda kadib unbaad taageeri doontaan miya taageerada waa ay socotaa taageerada insha allahu dhinac walba waa ay socotaa waana sii taageeri doonaa ilaahay idinkii waxaad nooga warantaa meeshii laba dibi ku diriraan cawska ku baaba'ay soomaalidu tidhaahdaa deegaan ballaaran inuu dagaalku hadda ka socdo ayaad carabka ku dhufatay oo meeshii maalinta hore uu dagaalka ka dhacay inay ka fog tahay meesha hadda uu dagaalku ka socdo ama uu ka dhacay maanta marka dadka deegaanka sideed uga badbaadinaysaan dhibaatooyinka uu dagaal dhalin karo ama ugu gargaari kartaan haddii uu dhib yimaado dhaawac iyo barakacba dadka deegaanka dhibaato in badan ayay haysatay muddooyinkaanba maantii shalay kuma bilaawan dadka deegaanka waa la socotaa waa dad go'doomiyey lagu talagalay inay baaba'aan dhinac walba ay go'doomiyey khawaariijta soomaalida kaloo kale lama mid ahan deegaanada koonfur galbeed waa la socotaa magaalooyinkii waa la kala xiray wax hadda dagaalamayana oo dagaalka soo qaadayna waa qoladii mukhtaarna horey ay iskugu dhaceen in wadooyinkan la furo dadka dhibka laga daayo marka shacabku waxaan faraynaa inay dagaalka ka qayb qaataan iska xoreeyaan cadowga meel walba oo uu kaga soo duulay marka laga tago fariintaas aad dirays adigu waxaa tahay wasiirka amniga gudaha ee koonfur galbeed ciidamo xoog leh oo al-shabaaba ayaa joogo robow iyo ciidankiisa oo iyaguna al-shabaab aanan ka tirsanayn balse welina aan isu soo dhiibin ayaa iyaguna joogo oo isdagdagaalaya maalmahan waa maxay qorshihiina dheer ee arrintan abuumansuur robow ku aadan iyo inaad hawshan soo afjartaan inuu labada dhinac dhinac kusoo biiro qorshahayna waa cad yahay qorshahayna waxaa number one midka koowaad uu yahay sidii ummaddan lagu badbaadin lahaa jidadkana ay u furmi lahaayeen baadda maalin walba laga qaado xoolahooda iyo hantidooda la dhaco waxgaradkooda la dilana loo joojin lahaa waddadiina waa ay socotaa dagaalka maanta bilowda waay ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa inuu soo afjarno waqtiyada dhow insha allah marka uu qorshaheena wuu cad yahay baa tiri damicii unbaad hadda ka hadashay laakiin wax qorshe aan nalamaada wadaagin masir bay kuu tahay e waaba kuu sheegay qorshahayna waa cad yahay markaan kuleeyahay dadka ummaddan dhibaato badan ayaa haysatay waa la godoomiyey ciidanka koonfur galbeed inaan kaaga hadlo haddaan rabtidna shalay waxaan gaaray degmada xudur anigoo geeyey saraakiil khibrad dheer u leh dhinaca dagaalka insha allah waxaan rajaynaynaa dagaalka in waqtiyo dhow uu soo afjarmo ilahi idinki inkastoo aan filaya wadahadallo dowladda federaalka iyo aadinka iyo roobow u dhexeeya inay jiri karaan ma noo carabaabi kartaa wakti aad is leedahay hawshani way soo afjarmaysaa muhiimadda hadal iyo hadal darre ma ahan warku hadal waa dhaafsiisan yahay dad ayaa go'doonsan wadooyinka laga xiray sanadyo lagu tumanayey kuwii dadkii ku tumanayey ayay maanta waxay bilooween in dib ay u bilaawaan ninkii ayaga horey uga tirsanaan jiray waxaan asalna asiga keenay markuu ogaaday inaysan diin iyo midna ku saaxisneenna markuu meel gooniya uu ka degayna asaga inay weeraraan marka insha allahu tacaala dagaalku waa socon doonaa ilaa in laga soo afjaro kuwa wadooyinka taagan ummaddan dhibaateeyey
waa tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed oo khadka telefoonka ugu warramaya waryaheena jaamac buule jaamac halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa v o a washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halka dhegaystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna muqdisho wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay gudaha xabsiga dhexe ee u dhow dekadda magaalada muqdisho qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa ismiidaameen waxaana la sheegay inuu qofku isu qarxiyey afaafka hore ee masjid ku yaala gudaha xabsiga dhexe wararka hadda naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qaraxa looladan lahaa taliyaha ciidamada asluubta genaraal xuseen xasan cusmaan cabdiqaadir maxamed cabdulle wariyaha v o eda ayaa warbixintan noo soo diray inta la xaqiijo laba ruux ayaa ku geeriyoota mid ka mid uu yakan isqarxiyey iyo mid ka mid a ilaalada taliyaha ciidanka asluubta jenaraal xuseen xasan cusmaan oo xilligaasi ku jira gudaha masjidka albaabkiisu qarxu ka dhacay dad goobjoogayaal ah iyo ilo kuwa amniga ah ayaa u sheegay v o a in qaraxa laga damacsanaa in lagu khaarijiyo taliyaha ciidanka asluubta jenaraal xuseen cusmaan dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a in masjidka ku yaalla xabsiga dhexe ay kuan jiraan salaada jimcaha saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida kuwaasi oo degan hareeraha xabsiga dhexe ammaanka xabsiga dhexe waa mid aad u adag waxaana laga soo galaa hal iridoo keliya waxaana qofka doonaya inuu gudaha u galo uu maraa dhowr meel oo lagu soo hubiyo amnigiisa iyo meeshuu ku sii socdo ma jiro wax waroo ka soo baxay dowladda soomaaliya la xidhiira ruuxa isqarxiyey iyo sida uu ku gaaray masjidkan yar ee ku yaalla gudaha xabsiga dhexe xamar cabdulqaadir okey v o a muqdisho
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal guddiga doorashada ee dalka kenya ayaa la filayaa in ay goordhow ku dhawaaqaan natiijada iyadu la xiriirto doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka qabsoontay talaadadii waxaana la filayaa in uu ku guuleysto madaxweynaha talada haya sida haatan ay muujinayaan cododka la sii tiriya hase yeeshee hogaamiyaha mucaaradka ayaa diidan natiijada khadka telefoonka si toosa waxaa ugu jira waryaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere yaasiin bal kusoo dhawow idaacadda fiidnimo ugu horeyntii sharaxaad naga sii sida haatan ay wax u socdaan
sahra waa mahadsan tahay walaal weli laguma dhawaaqin laakiin wakti kasta oo hadda ka bilowda ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo diyaar garow weyn oo ay sameeyeen dadkii weli waxay joogaan xarunta weyn ee bomas of kenya madaxweynuhuna haatan wuxuu ku sugan yahay dhismaha weyn ee k i c c halkaasoo taageerayaal fara badan iyo halka damaashaab ay ka bilaabeen inkastoo lagu dhawaaqin goordhowna waxaa shir jaraa'id ku qabtay xarunta bomas guddiga sare eehaysiga naasa gaar ahaana ninka isaga ugu dhow ee la yidhaahdo musaali abudafari iyo ninka la yidhaahdo james orego waxaanay sheegeen inaanay ka qayb noqonaynin maadaama iyagoon lala tashanin ayaa ushaa lagu dhawaaqayo inay iskaga baxaan oo ay ku eedeynayaan beesha caalamka iyo goorjoogayaashu inaanay dhexdhexaad ahayn isla markaana wixii ay soo jeediyeen oo ahaa in cyberka iyo waxyaabaha kale ee gudaha ku jira ee qalabka rasmiga ee tirada in la xaqiijiyo malaka diiday ay leeyihiin hase yeeshee dadki waxay hadda isku diyaarinayaan sidii loogu dhawaaqi lahaa sida adiguba sheegtay waktiyada hadda fooday lagu soo haya madaxweynihii keliya oo hadda banaanka ku maqanayaa la sugayaa magaran waayahay marka guddiga doorashada wakti ma cayimeen mase waxay leeyihiin waktiyada soo socda ee daqiiqadaha ama saacadaha nagu soo aadan ayay dhici kartaayo ha laisu imaado meeshaa laisla joogaa bonis
sida hadda ka muuqata muuqaal ahaan hadda aan ku siiyo waxaad garanaysaa inay soo dhawaatay maadaama tabo embeki iyo john kerry iyo hogaamiyaashii qaaradda africa kasoo taliyey oo dhan safka hore ay soo fadhiisteen calamadii ay ku xiran yihiin iyo astaantii qaranka ee istaagi ahaa islamarkaana ay diyaar garoobayaan guddigii iyagu markaasi i b c ee golaha doorashooyinka dalka kenya iyo xuduudaha madaxa banaan marka waxaad muuqata in si awalna waxaa la sheegay toddobada iyo barka sii jiro waxaad moodaa hadda inay shan daqiiqo ilaa meelahaas ay dhaaftay waktigii lagu ballamay marka wakti kasta oo hadda ka mid ah ayaa laga yaabaa in lagu dhawaaqo intaan hawada ku jirtaan haddii ay lagu dhawaaqana waynu kusoo celin doonaa insha allah yaasin waa garta xilli habeena ayaa la joogaa xilliga waktiga bariga afrika bal waxaad iga warantaa marka guud ahaan dareenka guud ee magaalada iyo sida dhaqdhaqaaqyada hadda ay yihiin maxaad nooga sheegi kartaa
dalku waa degan yahay ciidamo gaaraya boqol iyo siddeetan kun oo booliiska ayaa meel walba la geeyey dhaqdhaqaaqa dadku aad bu u furan yahay dadku aad waxay u sugayaan natiijada ee waxaana kusoo foollay sabti iyo axad oo maalmaha aan la shaqaynina waxaa dhici karta marka maalinta isniinta in shaqooyinka si weyn dib loogu soo noqdo laakiin dalka guud ahaan marka laga reebo naasa oo ay sahaysiga ugu weynaa mucaaradka uu gaabay raila odinga oo iyagu aan ku qancin natiijada haatan la filayo in lagu dhawaaqo mooyaane dadka intiisa kale waxaad moodaa inay aada u baraynayaan oo la daaray oo in ka badan laba bilood oo kambeynku socday labadaa maalmood oo soo socota in la dhasan doono laakiin wax jid shidaa oo hadda muuqata ma arko mucaaradka maadaama ay goobta ku sugan yihiin maantadii hore warkii ay soo saareen wax ka dambeeya ma jiraan oo ay kaga hadleen siday u qaadacayaan doorashada
ha hadda siyay hadleen wakti shan daqiiqa ka hor ayay hadleen waxayna sheegeen inay isfahmila ay yihiin golaha doorashooyinka lana qancin waayey oo meelihii ay lahaayeen dhaatadii ama xogtiiba si aanu rabnay aan loo tirinin marka nala ku qancin waayey wixii annagu ka mid maahin proceska electionka bay yidhaahdeen waxaana hadlay baan ku yidhi ninka saddex odayaasha hogaamiya naasa laba nin oo kamid oo nina la yidhaahdo tanzania madathaniya madaxweyne ku-xigeen hore dalka wahaan jiray iyo james orengo oo isaguna ah sadayaasha sarsare ee hsiga isbahaysiga nasa waxaanay sheegeen inay iskaga baxeen hase yeeshee weli waxay joogaan dhismaha guud ee bomas ma ma jooga haatan ma kuu muuqda hogaamiyaha mucaaradka raila odinga isagu goobta ma jooga xarunta oo ma ka dhursugayaa guddiga doorashada iyo si ay ugu dhawaaqaan wax mise waa ka baxay isna
maya wakti isagu kama muuqdo waa joogay adigu saacadihii hore laakiin codkiisay ku hadlayeen waxayna muujiyeen inay ka baxayaan oo banaanka xagga ilaa iyo afaafka hore ayay shirjiraay goordhow ku qabteen ee kamid noqon mayna yidhaahdeen sida maaragtay wax u socdaan iyo natiijada waxaana u muuqata in madaxweynihii hadda soo gelayo oo dadkii aada u diyaar garoobayaan oo ay dhici karto marka anytime oo hadda kamida kamid markuu madaxweynuhu soo galo in lagu dhawaaqaa dhici karta hadda sidaasay arrintahay dadkii oo dhanna waa diyaar garoobeen waa tahay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o e da ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray halka guddiga doorashada ee dalka kenya la filaya in goordhow ay uga dhawaaqaan natiijada doorashada madaxtinimo ee dalkaasi kenya ee dhacday maalintii talaadada aheyd ee xarunta bonis haddaba dhegeystayaal waxaa naga xusuusinah idaacadaheena soo socda inaad ku dhegeysan doontaan wararka la xiriiro doorashadaasi iyo natiijada kama dambaysta ee guddiga iyo duljoogta beesha caalamkuba ay uga dhawaaqi doonaan haye shuruuc maxaa noo xiga
waa hagaag sahra aad baad u mahadsan tahay dabcan gebagabada idaacadda ayaynu kusii siqaynaa haddii maxaan ku idhaahdaa doorashadaasaa tilmaantay wixii kasoo kordha ayaynu gudbin doonaa gebagabadii aan kusii siqaynaa qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka haddaan noo dul maro madaxweynaha dalka venezuela nicolas maduro ayaa khamiistii sheegay inuu doonayo inuu la kulmo ninka cunaqabataynta kusoo rogay isagoo ula jeeda madaxweynaha dalka maraykanka donald trump isagoo khudbad qaadatay in ka badan saddex saacadood ka jeediyey u jeedinayay shan boqol iyo afartan iyo shan xubnood oo dhowaan loo doortay golaha dastuuriga ee dalkaasi ayaa uu maduuro sheegay in uu wasiirkiisa arrimaha dibadda u sheegay inuu soo diyaariyo sidii wadahadal dhanka telefoonka uula yeelan lahaa madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump maduuro ayaa sida oo kale sheegay in uu amar ku bixiyey sidii ay suurtagal u noqon lahayd inuu kulan foolka foola ula yeesho madaxweyne trump bisha sebtembar labaatankeeda marka hogaamiyaasha dunidu ay isugu yimaadaan kulanka golaha ammaanka ee new york dhinaca kalena haddaynu dhegeystayaal eegno dowladda shiinaha ayaa cadho xoogan ka muujisay maanta markab dagaal oo maraykanka laga leeyahay oo kusoo dhowaaday biyaha baddanka koonfurta waddanka shiinaha afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in markabka u s s john s mccain uu jabshay sharciga caalamiga ah kuna xadgudbay madax bannaanida shiinaha islamarkaana uu khatar geliyey shaqaalaha jiidda hore ee dalkaasi sida uu sheegay afhayeenka ciidamada badda ee shiinaha ayaa ka hortegay markabka islamarkaana ka saaray biyaha dalkaasi markabkan dagaal ayaa khamiistii u soo jirsaday toban kilomitir oo cabarbadeeda taasi oo ka mid ah xorriyadda dhaqdhaqaaqa badda sida uu sheegay mid ka mid ah howlwadeennada ciidamada badda ee maraykanka oo magaciisa qariyey waa tahay aad baad u mahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac ayuu kaasi ahaa oo qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa dib inoo xusuusinayey guud ahaana idaacaddii habeennimo ayaan intaasi kusoo gebagabaynaynaa cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo asaare cabdi axmedba waxaan idin leenahay intaynu kulmi doonno idaacadaheenna soo socda inta ka horreysa nabadgelyo